بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى kabiirada labaatanaad ayaynu ka qaadaynaa alkabiiratu cishruun ayaynu ka qaadaynaa oo odhanaysaa aldulmu biakhdi amwaali annaasi bilbaatil dulmi in lagu qaato oo waxa weye dee dulmigu waa xaqdarro inuu qofkii dulmi ku qaato maalkii dadku ay lahaayeen oo markaa baatil isagoo ku qaadanaya maalkaasi noocuu doono ha noqdo suu doonana ha u kala duwanaado laakiin mar haddii uu ku qaatay dulmi iyo xaqdarro waa min alkabaa'ir qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil wa tudluu biha ila alxukaam walaa taakuluu ha cunanina amwaalakum maalkiinni baynakum dhexdiinna bilbaatil si baatila ha u cunanina oo xaqdarraa wa tudluu biha ila alxukaam tudluu biha ila alxukaam waxa weeye macnaheedu ay macnaha inaad xaakimkii idinkala xukumayey masalan haddii waxa la isku haystay inaad adilo beena oo baatila ka dhaadhicisid si aad uga guulaysatid qofkii xaqa lahaa oo waxa weeye markaa adiga xaqdarra wax lagugu xukumo ama intaad laaluush bixisid si xaqdarraa wax lagugu xukumo marka haddii ay xukuumad noqoto arrintii oo aad qof wax isku haysaan waxaa la rabaa sida xaqaa inaad wixii u caddaysid ee uunan qasdigaagu noqon hebel ka guulayso oo waxa weeye maaragtay xaqdarro wixii aadan ku qaadan waayo haddii uu xaakimku xaqdarro kuu xukumo hadde ilaahay agtiisa amaam allah qiyaamaha markii la yimaado waxa weeye ma jirto laaluush ma jiro xaqdarrana lagu xukumayo maxkamaddii ilaahay baa dambaysa marka haddaad marka khatali kadhid maxkamaddan adduunka oo aad wax isdaba marin kartid hadda maxkamadda aakhiro waxba laysma damarin karo oo waxa weeye lama khatali karo marka sidaa daraaddeed qof walba waa inuu ka digtoonaado inuu maal uusan lahayn uu xaqdarro ku qaato wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi اlardi bgayri اlxaq ulaa'ika lahum cadaab aliim fi suurati shura macnaha waxaa ay waddadu ahaatay oo xaq loogu yeeshay macnaha in dee dulmiga ay galeen waxa weeye laga abaalmariyo kuwa dadka dulminaya ama xaqdarro iyo waxa weeye ku samaynaya dhulkana fasahaadinaya wayabquuna fi lardi bigayri alxaqi ay macnaha dhulkii waa xidhaadinaya waxaan xaq aysan u lahayn inay maaragtay si fasahaada sameeyaan ama xaqdarro dadka ku qaataan xoolahoodii ulaa'ika lahum cadaabun aliim kuwaasi waxay leeyihiin cadaab aad iyo aad u xanuujiya aayad kale ilaah waxuu ku yidhi waadaalimuuna maa lahum min waliyin walaa nasiir qofka daalimkaa oo dadka dulminaya weli uma sugnaanin wax u gargaarana uma sugnaanin qiyaamaha markii la tago hadda wixii uu kasbaday baa laga abaalmarinayaa cid maalintaa hor istaagaysa xukumka ilaahayna ma jirto waxaa aad inoogu waadixinaya markaa axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa inoo waadixinaysa dulmigu waxa uu yahay iyo waxa weeye ciqaabtiisa wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa muttafaqun calaya addulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdiyo isa saarsaaran maalinta qiyaamaha waa inoo soo hormaray xadiidkaa waana muttafaqun caleyh waana wuxuu ina tusayaa markaa inuu dulmigu yahay arrin aad iyo aad u khatara waayo dulmigii faraha badnaa uu qofku gelayey oo hadhow mugdiyo kugu noqonaya oo isdul saarsaaran ayaa aakhiro imaanaya ilaa aad ka halaagsantid oo dee naar markaas lagu garangariyo wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi xadiid kale man dalama shibran min alardi qofkii dulmiya taaka dhul ah duwiqahu ilaa sabci aradin ilaa sabci ardiina yowma alqiyaama waxaa qoorta loogu duuduubayaa waxa weeye toddobada dhul taakadaasi intii ay ka ahayd matalan maanta ayuu wuxuu boobay oo uu dulmiyey taaka dhul ah taakadaa markaa dhulka waxaynu ognahay sidaa adiladu ay sugtay inay toddoba dhul oo iska hooseeya yihiin toddobadaa dhul oo iska hooseeya marka ayaad taakadaasi intay kaga aadan lasoo bixinayaa qiyaamaha oo qoorta loogu duuduubaya waayo sababtu waxa weeye wuu dulmi buu ku qaatay taakadan dhulkaa qofka lahaana dulmi buu kaga qaatay halkaa marka waxay kutusaysaa qofkii dhul leh waxa ka hooseeyana inuu isagu leeyahay maanta markaad leedahay dhul aad degan tahay inta ka hoosaysana adaa leh oo qofna dhulkaaga hoostiisa wax kama qodan karo waayo sababtu waxa weeye dhulka adaa hantiyey ilaa inta waxa weeye hoostiisa oo dhan adugu ama qodo ama waxa weeye hoos usii qodo ama ku noolow ama deganow adaa xor u ah laakiin qofkii dulmiya oo dulmi ku qaata ciqaabtiisu waxa weeye in saas aakhiro loogu duuduubayo haddaba marka ikhwaani fillaah waxaynu ognahay maanta haddaynu nahay dadka soomaaliyeed xadiidka waa xadiid saxiixa muttafaqun caleyh xadiidkii maaragtay abi salama ibnu cabdiraxmaan caaisha uu ka warinayo radia allahu canha haddaba marka waxaynu ognahay haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed maanta dhulka in aad loo boobo oo la isku dilayo oo maalin walba dad ay ku dhimanayaan taaka dhula mitir dhuu igu durkay buu leeyahay qori buu soo qaadanayaa qofkii wuxuu ku dilayaa waxa weeye mitir waxaan dhammayn oo dhul ah ama dhul uusa lahayn buu dhisanayaa amase waxa weeye hadduu doono kuwa dhisan buu xoog ku qaadanayaa waxaasoo dhan marka aakhiro qofkii aan ka toobadkeenin oo dib uga soo noqon oo ilaahaygii subxaana qaadirka aan u soo noqon ee saa ku dhinta waxa uu aakhiro leeyahay waciidkaa shadiidkaa ayaa ku soo arooray in waxa weeye ciqaabtaa uu la kulmayo walciyaadu billah haddaba qof walba waxaan uguna seexaynayaa oo islaama in uu arrintaa aad iyo aad isaga ilaaliyo dhulkaa waa laga tegaya qof walbana waxa weeye dhulkii uu sameeyey guryihii uu dhisay wuxuu dabakhi isdul saaray waa ka dhintay waxaad marka ka dhiman doontid oo birri dad kala dhexlayaan aakhiro culayskooda qoorta ha ku qaadanin oo waxa weeye haddeer aad iyo aad isaga ilaali wa qaala tacaalaa ina allaha laa yadlimu mihqaala darra ilaahay wuxuu naftiisa ka nahy ka nafiyey in uunan waxba dulmiyin oo waxa weye allihii subxaana qaadirkaa waxa wax ugu yar mithqaala darra waxa la arko waxa ugu yar ama quraanjada yartaa ayaa la yidhahdaa darra ama wax la arko waxa ugu yar ilaahay intaasoo kale aakhira kaa dulmin mayo oo cadli baa yaalla oo ilaa allihii subxaana qaadirka ahaa waatuu xadiidka xadiisulqudsiga ahaa innii xaramtu dulma calaa nafsii wa jacaltuu baynakum muxaramaa falaa tadaalamuu war anugu naftayda waan iska xarrimay dulmigii idinkana waa idinka xarrimay ha isdulminnina oo dulmi ha gelinina ayuu yidhi allihii subxaana qaadirka haddaba marka waxa ayna tusaysaa arrintaas maadaama ilaahay uu caddeeyey oo naftiisa ka nasahay inay tahay wax xun marka dulmigii maadaama uu wax xun yahay oo aad u xun inuu marka qofkii muslimkaa iska ilaaliyo oo aad iyo aad uga digtoonaad ayaa la rabaa wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugnaaday buu yidhi shiikhu wa fi lxadiidi buu yidhi ma jesmiyin oo ma u odhan qaala nebiyu waayo xadiidku waa daciif oo waxa weeye culummadu bisiiqati tamriid buu ku wariyey wa fi lxadiidi buu yidhi xadiid waxaa ku jiray inuu yidhi nebigu wa diwaanun diiwaanka waxaa la yidhaahdaa buugta wax lagu qoro oo waxa weeye saxaa'ifta wax lagu qoro acmaasha addoommada looga qorayo ee masalan malaa'igtu markay wax ka qorayaan qofka suxuufta ay wax ku qorayaan aakhire markuu qofku yimaadana dee kitaabkiisa waa tan la odhanayo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba haddaba marka waxa weeye diiwaan waxaa jira buu yidhi laa yatruku ilaa allihii subxaana qaadirkaa laa yatruku allaahu ilaahay uuna marnaba dhaafaynin minhu shay-an wax isaga ka mida la dhaafi mayo ee waa lagugu qaadayaa waana lagula xisaabtamayaa wa huwa dulmu lcibaad addoommadu dulmiga ay isdulminayaan weeye xadiidkaasi waa xadiid daciifa wuxuu u qeybiyey waxyaalihii laga qorayey qofka belo-aadmigaa saddex nooc mid waxa weeye wixii ilaahay laga gelayey midna waxa weeye dulmigaad addoommada ka gelaysay midna qofku naftiisa wuxuu ka gelayey ka bacdi marka labada kale inuu ilaahay iska dhaafo way dhici kartaa oo loo cafiyo qofkii laakiin kan lama dhaafayo xadiidku horta waa daciif oo imaamu axmed iyo xaakim ayaa werinaya xaakim isagu wuxuu yidhi waa saxiix imaamu dahabi baa ka diidoo wuxuu yidhi ninka sanadkiisa ku jira oo la yidhaahdo sadaqa ayaa daciifa wabnu ba nin kale oo sanadkiisa kusii jirana baabanuus la yidhaahdana waa majhuul haddaba xadiidku waa daciif marka dacafahu lijamhuur alculamaa waa daciifiyeen sidaa daraaddeed ayaa sheikha albani raximahullah ku daciifiyey fii mishkaati almasaabiix shan kun iyo boqol iyo soddon iyo saddex xadiidku marka waa daciif laakiin adilo kale oo saxiixaa kutusaysa inaan marnaba la dhaafaynin qofka bilow-aadmiga ah wixii dulmiya oo aad ka gashay ee bal waxa weeye lagugula xisaabtamayo ilaa dee qofkaasi inuu isagu markaa ku cafiyo mooye maalintaasna laa dirham walaa diinaar dirham iyo diinaar toonna ma jiro ee waxaa halkaa laiskula xisaabtamayaa acmaashaadii haddii aad dadkii dulmiday oo aad matala naartii ka badbaadidoo waxa weeye aad mu'minba tahay marka la isxisaabinayo wixii aad dulmiday maalintaa xoole aad ku guddid ma haysid bal waxaa lagaa qaadayaa markaa acmaashaadii saalixa ahayd oo qofkaan la siinaya haddii ay markaa ku fillaan weydo acmaashaadii saalixa ahayd dulmigii aad geysatay dadka dunuubtoodii baa la soo qaadayaa oo dusha lagaa saarayaa saas ayuu qofkii markaa naar ku gelay waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa atadruuna ma almuflis ma garanaysaan qofka faqiirka aan waxba haysan oo caydaa markaasay waxay yidhaahdeen saxaabadu annagu muflis waxaa u naqaanaa qofka laa dirhama walaa diinaara lahu dirham iyo diinaar toonaan haysan xoolo lahayn lacag haysan waxba haysan oo faqriga wuxuu yidhi nebigu ummaddayda maalinta qiyaamaha qofka faqrigaah waxa weeye nin waxa weeye acmaal badan oo saalixa la yimid oo waxa weeye aad iyo aad acmaal badan la yimid hadhow markuu yimaado qiyaamaha ayaa waxa weeye waxaa imaanaya isaga oo ninkan caayey kana dilay kan xoolihiisii qaatay dulmi badan sameeyey markaasaa acmaashiisii saalixa ahayd waxaa la siinayaa dadkii uu dulmiga ka galay markay dhammaato acmaashiisii oo dulmigii weli taagan yahay ayaa xumaantoodii la soo qaadayaa iyaga dunuubtoodii dushaa laga saaraya markaasaa sidaas daraaddeed naarta lagu galangarinaya oo naarta lagu tuuraya walciyaadu billaah haddaba ilaahay naga nabadgeliyee dulmigu aad buu u xun yahay ikhwaani fillah in la iska ilaaliyana aad iyo aad ayuu u mudan yahay waayo waa arrin aad iyo aad u khatara wa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix oo kale nebigu wuxuu ku yidhi madlu lghaniyi dulmun madalka waxaa la yidhahdaa altaswiif waxa weeye qofku werwareejinta weeye qof baa xoola kugu lahaa lacag buu kugu leeyahay masalan waadna haysaa oo qani baa tahay inaad marka qofkii werwareejisid oo tiraad birri baan ku siinayaa xagga ii imow bilhiblaan dhiibayaa igu soo noqo qofkii aad saa u werwareejisid waa dulmi dulmigaasna markaa aakhiro waad qaadaysaa waayo qofkaani haddii uuna raalli kaaga ahayn oo inuu kaa sugo dayntii uuna raalli ka ahayn adigiina aad haysid inaad siisid ayaa waajib kugu noqonaysa wa imaa haddii aad werwareejisid waxaad noqonaysaa marka qof daalima xadiidkuna waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wuxuu ina tusayaa marka oo ina barayaa aynu ka qaadanaynaa qofka waxa weeye xoola haysta oo qaniga qani waxaa la yidhaahdaa qofkii markaa wax haysta oo iska bixin kara wixii haddii uu qofkii werwareejiyo waxa uu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa min akbari adulmi alyamiinu alfaajira calaa xaq maaragtay calaa xaqin calayhi qofku inuu dhaarto oo xaq lagu leeyahay uu ka dhaarto oo been uu ku dhaarto ayaa dulmiga ugu weyn buyi oo dulmiga aad u khatartaa waxa weeye inuu qofkii xaq lagu leeyahay la yidhaahdo war xaqaan iska bixi oo uu diido markaa oo uu ka dhaarto ama xaq uusan ahayn uu dhaar ku qaato alyamiinu alkamuus baa layahay marka ama alyamiinu alfaajira inaad been ku dhaaratid ayaa dulmiga ugu weyn waana min akbari alkabaa'ir alyamiinu alkhamuus ayaa lagu magacaabaa ama alyamiinu alfaajira haddaba marka haddaynu ogaanay inay kabiiro tahay ma waxa yaryar iyaga ma la dulmin karaa mise keliya waxa weeye wax weyn qofku inuu dulmiyo ayuu arrintan ku dhacayaa waxa weeye arrintan soo socota ayaa inoo caddaynaysa axaadiitan dulmiga inuu isku mid yahay walow aad wax yarba dulmidide wax yar haddii aad xaqda xaqdarro ku dulmiday oo ku qaadatid waxa weeye dulmigii baad ku jirtaa oo waxa weye arrin khatara markaa wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man iqtadaca xaqa mri'in muslimin qofkii qof muslima xaqiisa ku goosta oo ku qaata biyamiinihi dhaartiisa faqad awjaba allaahu annaar ilaahay naar buu u waajibiyey oo qofkaasi naar ayuu ku gelaya wa xarama calayhi aljanna jannadana waa ka xarrimay qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wa in kaana shay-an yasiiran haddii uu yahay xataa wax yarna wax yar haddii uu yahay ma dhacaysaa saas qaala waxa uu yidhi wa in kaana qadiiban min araak laan yaroo cadaya qadiibka waxa weeye waa cadayga yarkaa lagu cadaydo araagguna waa geedka laga soo goosto caday yaraba ha noqdee oo waxa weeye wax yaroo cadayaba ha noqdee waxa weeye arrintaasi waa ku dhacaysaa oo kabiira min akbari alkabaa'ir ayuu ku dhacayaa waayo sababtu waxa weeye dulmigii ilaahay xarrimay buu qofkaani iska ilaalin waayey dulmigii ayuu iska ilaalin waayey xadiidkana imaamu muslim baa warinaya min xadiidi abi umaama radia allahu canhu haddaba markaa in la fududaysta maaha ikhwaanii fillaah waxa weeye dulmigu waa arrin weyn wax walbana wuu soo gelayaa qofku wixii uu dulmiyo oo uu xaqdarro ku qaato waxaa sugaysa naar ilaa inuu ka toobad keeno mooye ilaa inuu ka toobad keeno haddii marka uu qofkii ka toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo oo markaa qofkii muslimka ahaa oo uu dulmiga kaga qaatay wixiisi uu celiyo markaa waxa weeye waxaa imaanaysaa in ilaahay ka toobad aqbalo wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man istacmalnaahu qofkii aannu u dhiibno calaa camalin camal ay macnaha qofkaan mas-uul uga dhigno istacmalnaahu ay macnaha mas-uul aan uga dhigno oon shaqo u dhiibno calaa camalin camal noocuu doonaba ha noqdee oo mas-uul laga dhigo fa katamanaa naga qariya makhiidan irbad wamaa fawqahu iyo wixii ka sarreeyaba makhiidku waa kan wax lagu tolo irbadaha iyo wax la mida kaana quluulan wuxuu noqonayaa arrintaasi quluul quluulkana waa soo marnay waxa weeye dersigii ka horreeyey ayaanu ku soo sharaxnay quluulka waa wixii khayaamaha la khayaamo arrintaasi quluul bay noqonaysaa oo waa quluul walowba ha noqoto markaa irbade ya'tii bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaame ayuu la imaanayaa oo waxa weeye markaa halkaas ciqaab iyo dhibaato wuu kala kulmayaa xadiidkaana imaamu muslim ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa wuxuu halkaa ina min xadiidi cadiy bn abi maaratay wuxuu warinaya xadiidkii cadiy bni cumayr radia allahu canhu wuxuu halkaa ina barayaa marka hadduu qofku wax yar oo khiyaamo inta mas-uul laga dhigo oo shaqo loo dhiibo oo meel loo dhiibay uu markaa khiyaamo sameeyo oo uu xado inay arrintaasi hulul tahay hululkana waxaa la yidhahaa maalkii dee dadka ka dhexeeyey inaad adigu keligaa iska isticmaashid waayo sababtu waxa weeye waa kala dembi weyn tahay waxaad hal qof ka qaadatid iyo waxaad ummadda oo dhan ka qaadatay way kala dembi weyntahay waayo sababtu waxa weeye ummadda oo dhan markaad waxeeda ka qaadatid ummaddii oo dhan baa dulmi ka gashay marka maanta waxaad moodaa in la iskula dardaarmayo oo waxa weeye dee waad aragteen ninkii meel mas-uul looga dhigo ama shaqo yar loo dhiibo markaa waxaa leeyahay hebel waa nin ragoo meeshii waa ka tacbaday waa ka tabcaday bay leeyihiin oo guryuu ka dhistay isla markiiba waaba lagu ammaanayaaba oo waxa weeye haddii uu wixii xadi waayo na waxaa leeyahay waar hebel waa wax matare eh waxba yaan loo dhiibin oo nin waxadaya oo nin raga maahee waa wadaad miskiinee inaga daaya baa laleeyahy halkaa marka waxaad ka garanaysaa fitradii islaamka iyo dhaqankii islaamka dadkii inuu ka bedelmey inuu ka bedelmey oo dhaqankii xumaaday oo waxa weeye khiyaamo iyo tuugnimo la isugu dardaarmayo ayaad halkaa ka garanaysa waa arrin marka aad iyo aad u xun oo in la iska ilaaliya ay u baahan tahay wuxuu yidhi oo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aynu soo marnay ninkii waxa weeye addoonka ahaa oo waxa weeye addoonkii nebiga ahaa kabacdina markaa waxa weeye sahmigu ku dhacay oo dhintay qaswadii khaybar wuxuu yidhi ina ashamlata alatii hallahaa ay maradii shamlada waxaa la yidhahdaa kisaa go'a waa go'a lahwade iyo maro qurux badanoo waxa weye noocaasa weye hallahaa uu khiyaamay latashtacilu calayhi naaraa ayaa waxa weeye la holcaysa oo naar ku noqotay oo waxa weye lagu cadaabaya fa qaama rajulun nin baa istaagay fa jaa'a waxa uu la yimid bishiraakin suunka yarkaa oo yeelinka lagu xirto kabaha weeye kaana akhadahu uu qaatay lam tusibhu maqaasim aan la qaybin oo qaybintii aan ku dhicin intaan xoolihii la qaybin oo khaniimadii la qaybin buu ka qaatay shiraag yara waa suunka yarkaa oo lagu xirto kabaha fa qaala wuxuu yidhi nebigu markaa shiraakun min naar waxa weeye naar ayuu kugu noqonaya waxa weeye macnaha haddii aad ku dhimatid oo aadan ka toobadkeenin naar baad ku mudan lahayd muttafaqun calayh haddaba halkaa waxayna tusaysaa inaynan dulmigu yaraan lahayn oo xoolaha la dulminayo oo dhaca lagu qaadanayo way yar yihiin inaynan birri kaa saaraynin ee waxa weeye in laga toobad keeno oo ilaahay loo soo noqdo in loo baahan yahay wa qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlo wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow in qutiltu saabiran muxtasiban muqbilan hayra mudbir atukafaru canii khadaayaaya khadaayi macnaha haddii aan dagaalamo oo jihaadkii ku jiro oo ilaahay dartii u dagaalamayo oo aan sabro anoo ilaahay ajar ka raadinaya anoo ilaahay ajar ka raadinaya haddii aan saa u dagaalamo oo soo jeeda ee aan dhabarka jeedin oo cararaynin dunuubtayda ma lay dhaafayaa oo dunuubtayda ma la dhaafayaa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi nacam waa laguu dhaafayaa ila addayn dayntii laakiin laguu dhaafi mayo marka daynta halkan waxaa soo gelaysaa wixii aad dulmi ku qaadatay dayn bay kugu yihiin xoolihii aad dulmi ku qaadatid waa wax dayn kugu ah oo dushaada saaran oo waxa weeye aan lagaa dhaafaynin ee lagugula xisaabtamayo wey imaamu muslim ayaa xadiidkaana warinaya oo ah xadiid saxiixa min xadiidi abi qataata alxaaris ibni ribciy radia allahu canhu sidoo kale nebiga calayhi isalaatu wasalaam xadiid kale waxa uu ku yidhi inna rijaalan rag waxaa weeye ka mida dadka yatakhawaduuna waxa ay dabaalanayaan ay macnaha yatasarafuuna fii maali lmuslimiin bilbaatil waxa ay u isticmaalayaan maalka muslimiinta say doonaan yatakhawaduuna ay macnaha way isticmaalayaan weeye fii maali illaahi maalkii ilaahay bigayri xaqin xaqdarra ayay ku isticmaalayaan ee maalkii dadka muslimiintaa ka dhexeeyey ayay xaqdarro iyo say doonaan u isticmaalayaan falahum nnaar naar ayay leeyihiin yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha imaamu albukhaari ayaa warinaya xadiidka waxa weeye xadiid saxiixa min xadiidi khawlata alansaariya haddaba markaa wuxuu ku tusayaa in wax walba oo qofku uu isticmaalo oo bikayri xaqihaa ah inuu markaa ku gelayo ciqaab iyo naar uu ku madanayo ilaa an yatuuba inuu ilaahay u toobad keeno oo uu soo noqdo oo markaa uu iska celiyo wuxuu xaqdarrada ku qaatay markaas waxa weeye lacala allaha an yatuuba caleyh inuu ilaahay ka toobad aqbalo ayaa markaa la rajaynaya wa ilaa haddii uu saa ku dhinto oo isagoo xoolaha dadka islaamkaa ka dhexeeya iska isticmaalaya oo suu doona ka yeelaya uu saa ku dhinto waxa uu ku gelayaa naar walciyaadu billaah marka waxaad ka fekertaan ikhwaanii fillaah dadkan maanta waxa weeye ama madaxda noqonaya ama shaqaalaha noqonaya ama meel shaqo loo geynayo oo markaa dhacaya oo xadaya oo boobaya waxaad ogaanaysaa marka inay tahay arrin aad iyo aad u khatara waayo sababtu waxa weeye maalka dadka muslimiintaa ka dhexeeya oo baytulmaalka oo dadka muslimiinta laga soo aruuriyey waxaa loogu talagalay in lagu lagu qabto masaalixda dadka muslimiinta inuu qof keligii iska isticmaalo waa xaaraam waxa weeye marka arrintaa khatartaa ayaa ku soo aroortay oo waciid shadiida weeye sidoo kale nebigu wuxuu yidhi wa can jaabir radi allahu canhu ana nabiy sala allahu caleyh wasalam qaal nebigu wuxuu ku yidhi ninka la odhan jiray kacab ibni cujra waa saxaabi laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo laxmun nabata min suxtin faannaaru wlaa bi annaaru awlaa bi jannada ma gelayo laxmun ay macnaha qof jirkiis geli maya jannada ee qof janno gelaya ma jiro oo waxa weeye markaa ku soo koray oo ku barbaaray min suxtin ay xaaraamin xaaraam ku soo barbaaray oo xoolo boob iyo dhaca waxa weeye ku soo koray oo weligii intaa ku leekaaday oo ku dhex jiroo saa ku dhintay annaaru awlaa bihi naar ayaa u xaq leh in uu galo qofkaas oo naar buu ku gelayaa arrinta noocaasa xadiidkaa waxaa warinaya imaamu axmed iyo imaamu xaakim wa saxaxahu alxaakim wa waafaqahu adahabi imaamu dahabi na waa saxiixiyey oo waa ku waafaqay marka xadiidku waa xadiid saxiixa laakiin sheikha albani raximahullah fii mishkaati almasaabix ayuu ku soo arooriyey wa sakata wuuna ka aamusay kama u hadlin marka waxa weeye mar hadday saxiixiyeen xaafid ibn maaragtay imaamu xaakim iyo iyo imaamu dahabi hadday mar saxiixiyeen waxa weeye culummadii dambena aynan ka hadlin waa xadiis saxiixa markaa oo waxa weeye yucmalu bihi lagu camal falayo wuxuu ku tusayaa marka qofkii xoolo xaaraama ku kora oo boob iyo dhacaa ku kora oo waxaasaa isaga cunaya xoolo uusan lahayn inuu waciidkaa shadiidkaa oo naar ku gelaya arrinta noocaasa haddaba markaa labaa loo kala qaadaya qofkii ilmihii yarkaa oo ku koray oo aabbihi xaaraam ku koriyey isagu waxa weeye oo ku koray dhaqaalaha xaaraamtaa haddii uu hadhow isagu wanaagsanaado dee dembiga aabbihiisaa leh isagu waxa weeye markuu qaan gaaro wixii ka dambeeya unbaa lala xisaabtamaya laakiin halkan xadiisku wuxuu ka hadlayaa macnaha qofka waxboobaya oo dulmiga samaynaya sida daahirkaa macnaha qofkaa dulmiga xoolaha xaaraamtaa cunaya oo ku koray naar ayaa waxa weeye uu ku gelayaa arrinta noocaasa naar buu gelayaana macnaheedu waxa weeye haddii uuna toobad keenin oo saa ku dhinto ayuu naar ku gelayaa laakiin hadduu toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo oo waxa weeye xaqdarradii uu ka baxo ilaa allihii subxaana qaadirkaa toobadda waa u furan tahay marka qofkii oo qof toobadda laga celin karaa ma jiro xadiidka ku xigaa wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa qaala cabdulwaaxid ibnu ziyaad can aslam alkuufiy can murat alhamadani isagoo ka warinaya waa sanadka intaas oo dhan can zayd ibni arqam can abi bakrin ay abu bakr radi allahu canhu ayaa laga warinaya xadiidka can inabiyi sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi waa xadiidkii hore uu la macno yahay laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo jasadun ruux gudiya bixaraam ee macnaha lagu soo koriyey xaraam oo xaaraam ku soo koray ma gelayo jannada ilaahay xadiidkaas isagana waa xadiid daciifa oo waxa weeye abu yaclaa baa werinaya waa xadiid daciifa waxaa sanadkiisana ku jira ninkaa la yidhaahdo aslam alkuufi wa huwa daciifu xadiid waa xadiidkiisu waa daciif haddaba marka laakiin xadiidka hore baaba u markhaanti kacaya oo waxa uu isku dhow yihiin sheikh albani raximahullah waa ka aamusay oo mishkaat almasaabiix ayuu ma uunan ka hadlin xadiidka marka waa sidii kii hore oo kale oo waxa laa yadkhulu ljannata macneed waxa weeye ay macnaha jannadii horey ka geli mayo oo iyadoo isagoo naar galin janno ma ma marayo ee bal markii uu naarta galo oo ciqaab lasoo ciqaabo laga soo gooyo khaladkii uu galay haddii uu muslim ahaa kabacdi jannada waa gelaya wuxuu yidhi shiikhu imaamu dahabi raximahullah waxaa soo gelaya buu yidhi wayadkhulu fii haada albaab baabkan waxaa soo gelaya ninka la yidhahdo almakaas makaasku waa saaxibu dariiba waa ninka waxa weeye canshuurta dadka canshuurta ka qaadaya baatilka oo aan diinta islaamka waafaqsanayn waayo canshuurtu ma waafaqsana diinta islaamka waa xaaraam weeye marka qofkaas saaxibulmakaaska ninkaa la yidhahdo almakaas oo canshuur qaadaha ah waa soo gelayaa ama markaa ha noqdo dee kii amarka bixinayey ama kii soo aruurinayey ama kii ka shaqaynayey ama garaanigii kulli waxaa canshuurta ku shaqaynaya dulmi bay ku shaqaynayaan wa qaadicu dariiq kuwa dariiqa goynaya oo isbaarooyinka dhiganaya oo dadka dulminaya oo xoolaha xoogga uga qaadanaya oo qudaacu dariiq la yidhaahdo iyagana waa daalimiin wey meeshay doonaan ha joogeen waa daalimiin wey waayo mar hadduu dariiqii gooyey oo dadkii cabsi geliyey kulli waa daalimiin weeye jamaadahoo dhan baa soo gelaya cid walba oo dariiqa inta gasha dadkii cabsi gelisa magacuu doona ha sheegto magacuu doona ha la baxo ama markaa waxaa weeye biismi wadaad ha sheegto ama ha sheegto biismi jamha jabhad uu leeyahay ama wax kale mar hadduu dariiqii galay oo dadkii cabsi geliyey fa huwa daalim waa nin daalima markaa wasaariqu kii wax xadayay baa soo gelaya ama toos ha u xado ama qalin ha ku xado ama si kale ha u khiyaamo mar haddii uu xulo uusan lahayn uu khiyaamo ku qaadanayo oo uu saariq yahay waa soo gelayaa waxaa soo gelaya buu yidhi shiikhu walbadaad badaadka waxaa la yidhahdaa ay kan dadka dulminaya oo jarxiga iyo dulmiga ku samaynaya dhaawacaya dilaya waxaa soo gelaya kii khaa'inka ahaa ayaa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya buu yidhi wazakaliyu zakaligaas ma garanayo wallahu aclam waman istacaara shay-an fajaxadahu qofkii waxa weeye inta wax istacaaraysta oo dadka wax ka qaata waxa weeye hadhow diida dadka aad bay waxa weeye dumarka aad arrintan loogu sheegaa weliba khaasatan xagga dahabka iyo markay kala isticaaraystaan ayay hadhow isku inkiraan oo dhibaato badan ka dhacdaa qofkii haddaad wax ka qaadatay oo aad tidhi waan kuu soo celinayaa waxaa la rabaa inaad u soo celisid oo sida ahayd aa ugu keentid ayaa la rabaa waxaa kaloo soo gelaya buu yidhi waman dafafa alwasna waalkayl qofkii waxa weeye miisaanka iyo waxa weeye beegga markuu wax beegaya khafiifiya waatay aayadda qur-aanka ayd ku soo aroortay suuradda dhan waylun lilmudaffifiin aladiina ida اktaaluu cala annaasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum ow wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin macnuhu waxa weeye markaa qofku markuu wax miisaamanayo iyo markuu wax beegayo labadaba waxaa la rabaa si cadaalad ah oo sugan inuu wixii u sameeyo ee uunan dadkii khiyaamin baa la rabaa waayo markii uu wax beegayo miisaankii u wax saarayey haddii uu miisaankii khafiifiyo oo uu khiyaano sameeyo fa huwa daalim marka haddii uu markuu wax beegayey waxaa jiri jirtay masalan dhulkeenna oo kale waxaa jirtay markii ay wax beegayaan qolyaha raashinka iyo beega waxay ku beeganayaan iyagu markay dadka ka soo beeganayaan koombo weyn oo si fiican u buuxinayaan markay hadhow dadka u beegayaanna koombo yaroo salka laga soo garaacay oo waxa weeye maaragtay in badan nusqaaminaysa ayay dadkii ugu beegayaan hadhow buu kiish walba wuxuu ka soo saarayaa intaasoo kiilo oo khiyaamaa ayuu ka soo reebaya waxaasoo dhan marka waa dulmi oo waxa weeye qofkii aakhiro ku gelayo naar oo waxa weye uu daalim ku noqonayo waxaa soo waxaa kaloo soo gelaya buu yidhi waman iltaqada maalan falam yucarifu qofkii maal cidla ka hela haddii aad waxbaad meel ka heshay baadiya waxa aad meesha ka heshay diinta islaamku waxay kuu jidaysay inaad tacriifisid oo aad yaboohisid oo aad sheegtid alaabtaas aad heshay calaamadaheeda adiga oo xifdinaya muddo sannada sannad haddii aad weydid wax sheegta way kuu bannaan tahay inaad isticmaashid laakiin mar alla markii intaad nooshahay haddii uu qof arrintii doonayaa yimaado waad u gudaysaaye waa siinaysa haddaba markaa qofkii inta wixii baadiya meel ka helay iska qarsada oo aan waxba tacriifin oo aan dadkii u sheegin qofkaasi wuxuu noqonayaa daalim khaa'ima ayuu noqonayaa markaa waxaa kaloo soo gelaya waman baaca shay-an qofkii wax beeciya oo wax gada oo markaa fiihi caybun ay ceeb ku sugan tahay faqadaahu oo dadka ka qariya oo daboola shay baad gadaysaa matalan shaygii aad gadaysay in buu leeyahay ceeb buu leeyahay waxbaa ka siiya waa xun yahay inaad u qarisid dadkii lama rabo matalan tusaalehaan u soo qaadanno baabuur baad gadaysaa baabuurkii waxaad og tahay inuu matoorkiisu uuna fiicnayn ama waxa weeye uu wax ka hallaysan yahay qofka kaa gadanaya waa inaad u sheegtaa cilladda uu gaarigu leeyahay haddaadan cilladdii marka u sheegin oo aadan odhan gaarigaani cilladdaasuu leeyahay khaa'innimaad ku dhacaysaa marka waa inaad sheegtaa marka cilladda uu gaarigu leeyahay wax walbana waa nooca waa inaadan cilladdii qarin oo aadan markaa dadkii khiyaamo ku samayn ayaa la rabaa waayo qofkii adho wuxuu ku leeyahy waa y khiyaamay waxaa kaloo soo gelaya almuqaamir qofka waxa weeye khimaarka cayaaraya dadka khimaarka cayaara turubka ama wax kale ama noocay doontaa noqoto oo lacag ku kala helaya oo xoolo ku kala helaya ayaa soo gelaya oo waxa weeye markaa dhibaato weyn ayuu ku dhacayaa isagana waayo xaaraam ayuu ku dhacayaa waa min alkabaa'ir waxaa soo gelaya oo kale wa mukhabiru lmushtari biziya bizaa'id qofka waxa weeye inta wax iibsaday laba qof baa wax kala iibsatay markay wixii kala iibsadeen ayaad markaas intaad kii wax gadayey u sheegtay kii wax gadanayey ama kii wax gadayey ayaad zaa'ido u sheegtay waxaa tidhi qofkaan ka celi anaa wax zaa'ida kuugu daraya ama waxa weeye maaragtay kii wax gadanaya waxaa ku tidhi ka yar baan kaa siinayaa iska celi waxaan khiyaamo macnaha dulmi noocaasa ayaad samaysay waxyaalahaasoo dhan marka waxay soo gelayaan inaad waxa weeye markaa khaa'intay qofkii walaalkaa oo muslimka ah kulli marka lama ogola waxyaalahaas oo dhan lama ogola oo waxa weeye dulmi baad ku dhacaysaa waana khiyaamo wax walba oo khiyaama soo gelaysana waxaa la rabaa qofka islaamkaa inuu ka dheeraado oo allihii subxaana qaadirkaa u toobad keeno haddaba marka qofkii horay ugu dhacayna kullu ibni aadan khataa wa khayra alkhadaa'ina tawaabuun waxaa la rabaa inuu ilaahay u toobad keeno oo uu dib uga soo noqdo waxyaalaha uu ku dhacay qofkii waxa weeye aan horay u gelinna inuu ilaahay ku mahadiyo oo waxa weeye markaas uu waxa weeye dib isaga ilaaliyo in sha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxyaalo badan ayaa soo gelaya oo kulli waynu sheegnay dulmiga marka qofku inuu dulmiga horan iska ilaaliyo weeye reerkaaga inaad dulmisid ma aha ehelkaaga inaad dulmisid ma aha nooc walba dulmiga waa soo gelayaa marka qofku inuu iska ilaaliyaa la rabaa ikhwaanii fillaah ilaahay ha inuu fududeeyo saynu isaga ilaalin lahayn iyo dariiqa xaqaah rabbigii subxaana qaadirka ahaa haynagu toosiyo insha allah intaa ayaan ku joojinaynaa maanta haddii rabiidno baabab kale ayaa bilaabanaya marka qofkii su-aalka qaba insha allahu tabaaraka wa tacaala waa weydiin karaa baabka dulmiga وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين